habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha meyna waa kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan awoodda ururka alqaacida lix sano kadib dilkii hoggaamiyahooda usaama binlaadin soo qaada yaman xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan waxaa soo qaadataa soomaaliya al-shabaab waxay ku biireen alqaacida waxaa soo qaadataa suuriya hadda waxaa ka jira ayagaa aad ugu badan aan aadna xaggan iyo waqooyiga waqooyiga afrika iyo welibana galbeedka afrika sida burkina faso iyo maali ilaa shan urur ayaa beri dhoweyto midooday
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan xaaladda xurriyadda saxaafadda dunida iyadoo toddobaadkan laga xusayo caalamka maalinta xurriyadda hadalka dadka ku dooday ayaa u baahan in la baro xuriyatul qowlkan inay fikirkooda dhiiban karaan waxayna arrimaha ka imanayeen ee waxay dadkan arkayeen mar walba ayagoo ra'yiga dib loogu celinayo marka taa waxay keentay in ra'yigii dabka dadka uu dib u gurasho sameeyo fikirkii dadka dib uu u dhacay fahamkii dadka dib uu u dhacay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa marka horese warkii dunida
madaxa hay-adda sirdoonka maraykanka c i e da mike bombeo ayaa ku sugan magaalada sool ee waddanka koonfur kuuriya si halkaas wadahadalo ula qaato sirdoonka dalkaasi xilli saraakiil sare oo maraykan ay wadaan walaacooda ku aadan in kuuriyada waqooyi ay horumarinayso barnaamijyadeeda nukleerka bombeo oo ay la safraysay xaaskiisa susan ayaa ka degay caasimadda kuuriyada koonfureed dhammaadkii toddobaadkii hore waxaana uu la kulmay madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee waddankaasi saraakiil sarsare oo la taliyaal madaxweynaha waddankaasi u ah kulankoodaasi waxa uu dhacay saacdo uun ka hor intaaysan byongyan shaaca ka qaadeen inta uu jiro cadaadiska maraykanka ee qaramada midoobey uu marayo si cunuqabateen loo saaro dalkaas in iyaguna ay sii xoojin doonaan dardargelinta barnaamijyada nukleerka kuuriyada waqooyi ayaa gantaal kale waxa ay dhowaantan riday sabtidii taas oo kuuriyada koonfureed iyo maraykankuba ay ku tilmaameen inuu fishil ku dhammaaday byongyanna waxa ay shaaca ka qaaday inay sii horumarin doonto gantaaladeeda ridada dheer kuwaasoo xambaari kara hub nukleer ah islamar ahaantaasina gaari kala dhul beriya oo ku yaala maraykanka
xidhiirka kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa u eg mid isfaham waa sii gelaya kadib hadaladii madaxweynaha maraykanka ee toddobaadkii hore ee ku aadanaa gantaalada difaaca ee loo yaqaano thaad xidhiirka oo weliba aad loo filayo in uu sii murgo haddii uu ku guulaysto doorashada toddobaadka dambe hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha moon jai in axaddii shalay ahayd ayaa madaxweyne trump uu isku dayey in uu dabciyo dalabaadkiisii ahaa in kuuriyada koonfureed ay bixiso hal bilyan oo dollar kaasoo markaasi ay ku bixinayso gantaalada difaaca ee thaad kadib markii uu sheegay in wakhtigan xaadirka ahi la dhigayo gantaaladaasi goobo miyiga koonfurta kuuriya ku yaala madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markii uu ku jiray ololihiisa doorashada ku dhaleeceeyey kuuriyada koonfureed iyo dalal kale in ay wax yar uun ka bixiyaan saami qaybsiga dhanka difaaca
maanto isniin ayaa maalinta dunida u asteysay maalinta shaqaalaha waxaana wadooyinka qaar ee dalalka caalamka isugu soo baxay shaqaale iyo dadka u ololeeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinkan booliiska magaalada istanbuul ee dalka turkiga ayaa xirxiray tiro badan oo mudaaharaadyaal sameeyaala kuwaasoo isugu soo baxay kuwaasoo isku dayay inay iska dhiga tiraan amarka lagu mamnuucay in maalinta shaqaalaha la isugu soo baxo fagaaraha tagsiim fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad xiran tiro yar oo ka mid a ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isku soo ururaan goobtan sanadkii kii maanta oo kale ayaa waxaa soddon iyo afar qof lagu dilay fagaarahaasi ururka midooda shaqaalaha ee griiga ayaa maanta ku baaqay shaqojoojin guud iyadoo dalkaasina uu ku jiro qalqal dhaqaale oo ka dhashay qalqalkaasi dhaqaalaha kharashaadka oo la yaraynayo islamar ahaantaasina la bixiyo deymaha waddankaasi lagu leeyahay dalka filibiin waxaa ka dhacay sidoo kale banaanbax weyn oo lagu xuseeyey maalinta shaqaalaha dunida kaasoo caasimada dalkaasi manila ay dadaadu fara badan isugu soo baxeen maraykanka faransiiska iyo indonesiya ayaa sidoo kale soo baxyo noocan oo kale ay ka dhaceen
ciidamada indiya ayaa ku eedeeyey xoogagga bakistan inay dileen islamarkaana meydkooda jarjareen laba ka mid a askartooda meel ku taalla xuduudka kashmiirta lagu muransan yahay dowladda indiya waxa ay ku goodisay inay abaalkooda marsiin doonto kuwii ka dambeeyey falkaasi arrintaasoo sii ragaadin karta xiriirka markiisii horeba aan salka adag ku fadhiyeen ee ka dhexeeya indiya iyo bakistan askarta la dilay ayaa roondo ku marayay meel sohdinta xilligaasoo ay milatariga indiya sheegeen in ilaalada xuduudda bakistan ay hoobiyayaal ku soo garaaceen laba fariisin oo ay hindidu ku leeyihiin aagga krishna khati isniintan maanta war ka soo baxay ciidamada hindiya ayaa lagu sheegay in meydka labada askari la googooyey waxaanay ciidamadu ku goodiyeen inay arrintaasi sida ugu habboon uga falcelin doonaan xogagga bakistan ayaa iska fogeeyey eedaynta deriskooda waxaanay warkaasi ku sheegeen mid been abuura waa hagaag jamaalo warkii dunidaba intaa inoogaga eg waxaa noo soo socda warar ee soomaaliya ku saabsan iyo weliba qodobo kale oo ay ku jiraan barnaamijkii dooda gaaban iyo kii qurbe intaba
waa tahay waa jacfar sidaad u sheegtay dhegeystayaasha ayaanu markan waxaan usoo qabanaynaa caawa oo kale lix sana ayaa kasoo wareegatay markii ciidamada maraykanku ay khaarajiyeen hogaamihii sida weyn loo doondoonayay ee ururka alqaacida cusaama bin laden kadib howlgal ay ka fuliyeen gudaha waddanka bakistan haddaba dilka bin laden kadib ayaa khubaro badan waxay isku raaceen in awoodda ururku uu daciifay halka kuwo kale oo badanna ay ku doodayaan inaan waxba iska bedelin halistii ururkaasi ka imaanaysay arrimahaasi ayaa dhegeystayaal uryahayga jacfar kukaay oo stuudio hadda igu heliya wuxuu ka waraystay cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka arrimaha xagjiriinta ee muqdisho kama dambaynin inay xabad joog istaagtay kama dambaynin qaraxa inuu istaagay kama dambaynin fikirkii inuu istaagay waxaa weeyaan dagaal hor leh oo kii hore ka bedelan oo welibana lasii horiyey ayaa dib usii bilowday oo ah alqaacida hadday berigii hore ay afghanistan ay ku dhoomaaleysanayeen hadda waxaa weeyaan meelo badan bay ka joogaan oo ay si caadi ah u joogaan tusaale ahaan bariga dhexe soo qaada yaman xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan waxaa soo qaadataa soomaaliya al-shabaab waxay ku biireen alqaacida waxaa soo qaadataa suuriya hadda waxaa ka jira waxaa weeyaan ayagaa aada ugu badan oo welibana awoodaha ugu khatarsan ee iska dhiciya nimankan oo basaare asla weye intaa waxaa kuusii dheer aan aadna xaggan iyo waqooyiga waqooyiga africa iyo welibana galbeedka africa sida burkina faso iyo mali ilaa shan urur ayaa beri dhaweyto midooday oo ku biiray alqaacida marka waa awood marka dagaal kula jira duwalka duwalkan oo shimaal afriqiya tunis jazair morocco mauritania libya ilaa waxaa ku dartaa mali iyo burkina faso system waa waxaa weeyaan awood adag waaye oo xataa faransiisku ay ciidanka markay direen ilaa hadda waxaynan ayna soo afjarin weli dagaalka uu socdo xataa usbuuci lasoo dhaafay ay isdagaalamayeen maraykanku marka uu dilayay usama bin laden wuxuu rajaynayay in dalkiisa iyo dadkiisa iyo wadamada uu isbahaysiga la yahayba ay ka nabad helaan weerarada ururka alqaacida hadda maraykanku ma ka nabad qabaa halista alqaacida dilkii usama bin laden kadib maraykanku waa dowlad runtii weyn oo teknolojiyada haysata oo istifaaci karta laakiin waxaa hadda iska muuqata in maadaama interestigeeda uu uu international caalami yahay oo wadamo ay saaxiibo yihiin arrintaas inaynan xaqiiqo noqonin oo welibana ay kor usoo kacday khatartii ay nimankan kasoo horjeeda reer galbeedka oo welibana nusaama bin laden iyo alqaacida inay sii xoogeysteen oo afkaartoodina sii bulaashay taana waxaa weeyaan waxaa lagu fasiri karaa oo keliya ahaa in uun la isticmaalo xabad xal kuma yimaado waxaana muuqata tahdiidku inuu sii ballaadhay oo maraykan maanta inaynan nabad ahayn oo ay waxaa weeyaan ay hadda ka shaqaynayaan inay dad soo dhoofiyaan warbaqa hayaa inay ijraa-aad adag ay galhayaan in si horle hadda ciidamo horle ay ciraaq u direen in hadda laftooda ay ciidamo usoo dirhayaan soomaaliya si oo la dagaalamaan al-shabaab waaya waxaad dareemaysaa markii dagaalkii wuu sii ballaadhay kharashkii wuu sii ballaadhay budgetkii lagu bixinayay wuu sii ballaadhay dagaalkuna waxaad moodaa sidan haddii uu u socdo markii la fiiriyo Mhm.
dagaalku saaxiib oo fari kama qodna waaya ee, ee, dilkii usama bin laden ee, muxuu ka bedelay kororka iyo koboca ee kooxaha argagixisada ah ee ka baxsan alqaacida Een, runtii waxaan dhihi karnaa eh, waxaa ka dhashay eh, kobac Een, waxaan usoo qaadanaynaa tusaale ahaan een, ururkan daacish inkastoo waktigii usaame uu joogay uu ninkan la dhaho azarqaawi Mustafa- een, eh, abu muscab azarqaawi oo urduniga ahaa ee ciraaq joogay uu markaa isku dabrtay kooxihii meelaha jira joogay oo inkastoo usaame uu ku xirnaan jiray haddana markaasi afkaarta daacish bilaabatay kadib markii eh, usaame uu dhintayna oo la dilana waxaa weeyaan waxan baa sii baahay oo khilaaf baa dhaxal galay oo qiyaad ahaan baa laisku qabsaday oo yaa yaa yaa yaa usaaman bin laden waddadiisii ku taagan halkaasaa lagu kala booday markaasi nimankan daacish waxay dhaheen annagaa waddadii ku taagan oo waxaa weeyaan dagaalkii wadayna oo annagaa oo khila- markaasi khilaafa ku dhawaaqeen marka waxaa la dhihi karaa wixii alqaacidii way sii kala jabtay marka koob nuskadan cusub koobigan cusub oo daacish ah ayaa waxaa weeyaan yaa dooradiisa hadda aad moodaa inay aada usii sarreyso oo cidnaba xataa aan badbaadinaynin xataa alqaacidina badbaadinayno laynayaan iska dhaaf ee dad kale inay inay cafiyaan ayaga laftoodana waxaa la dhihi karaa meesha ay ka ay ka bulaaleen ama ay ka burqadeen ama ay kasoo unkumeen daacish markaa fiiriso waxaa jirta astaaba mandhiqi aha oo sida ciraaq oo kale markaa fiiriso dadkii sunnada ahaa markii la gumaaday oo wax kasta loo diiday oo xukunkii loo diiday oo dumarkoodii la kufsaday markaasay soo baxeen oo baalahanay soo baxeen marka asbaabtaana waxaa ka dambeysay ciidamada maraykanku markay intay ciraaq ay la wareegeen haddana ay ka baxeen ayaga oo aanan dhisin ciraaq marka waxaan dhihi karaa eh, eh, arrintan oo daacish oo oo soo baxday oo welibana sii xoogeysatay inkastoo hadda beryahan dambe dagaalo adag loo ji- lagula jiro oo sidii hore ayn ahayn baa laga yaaba laakiin haddana Mhm.
awood jirta weeye oo waxaa weeyaan murashax u ah oo laga yaaba inay tusaale inay- inay laga yaabo inay labaatanka sane soo socoto xataa daacish inay jirto wax suurtagal ah waay haddiiba ee dilkii usama bin laden sida aad sheegayso aanu wiiqin ee awooddii alqaacida oo suuriya iyo ciraaq iyo yeman iyo soomaaliya galbeedka afrika iyo waqooyiga afrikaba ay ee, goobo ay ku xoogan yihiin ee ka jiraan ee, maxaad isleedahay waddada ugu habboon ee looga guulaysan karo ama lagu xakamayn karo halista ee ururada argagixisada ahi maxay tahay baad isleedahay waddada ugu habboon waa in duwalkan in la helo midnimo siyaasadeed in la helo dadkan ay taaga dadkan culimada ahaa ee laga yaabo ama wa way tahay ee garan kara nimankan hubka wata in nimankaas laftoodana ay qorsho keenaan oo ay dawladda la shaqeeyaan oo qorsho badbaadina la keeno waxaa muhiim ah in manaahijta lafteeda dib loogu noqdo oo manaahijta la dhigahayo in la fiiriyana wax meesha ku jira weeye waxaa muhiim ah dhalinyarada in shaqaabuur loo sameeyo oo waxaa weeyaan eh, faqriga lala dagaalamo waxaa muhiim ah oo kale in awood military oo loo kali ah la adeegsado oo mar kasta waxaa weeyaan awoodan khaarijiga ah oo ay noqoto mid aan badana muuqanin
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah agaasimaha hay-adda daraasaadka arrimaha xagjirnimada ee magaalada muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey jacfar kukaay
wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho halkaasoo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya dowladda jarmalka ayaa lacag ugu deeqday soomaaliya lacagtaasi waxa ay gaaraysaa toddobaatan milyan oo dollar wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabduleeh ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka arrimaha dibadda jarmalka sigma gabriel oo yimid muqdisho ayaa kulamo looga hadlaya xaaladda soomaaliya wuxuu la qaatay dhigiisa soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhinacyadu waxay ka wada hadleen xaaladda soomaaliya gaar ahaan waxay dul istaageen abaaraha iyo amniga wasiirka arrimaha dibadda jarmalka ayaa xusay in soomaaliya hadday qaada tillaabo wanaagsan oo dhanka horumarka wuxuuse hoosta ka xariiqayna jiraan caqabada ay ka mid yihiin amniga soomaaliya dowladda jarmalka ayuu sheegay in soomaaliya ku taageeraysa lacag gaaraysa toddoba milyan oo yuuro siina wadi doonaan taageerasiinta soomaaliya Wir werden am 11. ähm, Mai, also ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadlay kulanka kadib ayaa bogaadin u jeeday jarmalka taageerasiinta soomaaliya wuxuuna xusay jarmalku inay ho saaxiib dhib oo soomaaliya ay lahayd weligeed si ayna wadi doonaan xiriirka labada dowladood iyo wada shaqaynta waxaan rajeynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeena european unionka waxaa kaloon rajeynaynaa maadaama dalkeenu isbedelay sidii ay noola shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeena dalka maanta ay tahay dibudhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaarta laga bixiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shacabka shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan aynu ku kalsoon yihiin
maanshaha muqdisho uu maanta soo gaara wasiirka arrimaha dibadda jarmalka waxay qayb ka tahay barbar istaagga jarmalka ee u muujinaysa dowladda soomaaliya dowladda jarmalka ayaana ka mid a dowladaha midooda yurub ee taageerada siiya soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
fiid wanaagsan dhegeystayaal melbo aad nagala socotaan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a qaybtayda afka soomaaliga dhowaan ayay dowladda soomaaliya sheegtay inay diyaar u tahay in xeerka saxaafadda uu noqdo mid ay suxufiyiintu ku wada qanacsan yihiin oo dib u egis lagu samaynayo waxaana ah ay tani imanaysaa iyadoo soomaaliya ay ka mid noqonayso dalalka ku liita dhinaca xorriyadda hadalka meelo kala gedisan oo waddanka ahna horey dad loogu dilay sababo la xidhiira hadallo ay jeediyeen waxaa sidoo kale jira suxufiyiin u xidhan afkaaro ay muujiyeen hay-adda ama hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka iyo saxaafadda ayaa ku doodaya in loo baahan yahay wacyigelin bulshada dhankeeda ah si dadku ay u fahmaan xorriyadda hadalka warbixin arrimahaasi taabanaysa waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha igula sugan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aadka ugu liita xorriyadda hadalka waxaa jira in dadku ay ku dhibtoodaan inay fikirkooda si xora u dhiibtaan waxaa ka dhaca xarig dil iyo dhaawacyo kuwaasoo badankood dadka lagula beegsado hadal ay jeediyeen ama fikir ay aaminsan yihiin darteed dhibaatada ugu weyn waxay soo gaartaa dadka suxufiyiinta ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka bariga iyo geeska afrika xasan shire sheekh ayaa waxa uu qabaa in xorriyadda hadalka soomaaliya ay ahayd mid soo jireena islamar ahaantaasina dadka waayadii hore ay fikradahooda ku soo bandhigi jireen qaab suugaaneed iyo waxyaabo kale oo la mid a hase yeeshee hadda ay dhibaatooyinka ugu badani jiraan hadalka amba qowlka soomaalida waxaa lagu tilmaami karaa arrin maaragtay guulo badanna laga gaaray dhibaatooyin qaasana ay haystaan ooila burburkaas qarankii ayay ka mid tahay qeybaha ugu waaweyn ee burburkana uu ku yimid dadka soomaalida ah waxaan rabnaa horta markooda inaan ogaano dadka ugu xursan markay naqato xagga hal abuurka markay naqato xagga hadalka marka waa ummad maaragtay ku nooleed in muddo ana taariikhi hiddo u leh in wixii jira markaas amba ay gabay ka tiriso amba ay hees ka samayso amba ciyaaray ka ciyaarto amba si maaragtay dhaqan uga horumariso dad fikirkooda soo bandhigta ay ummadda soomaalidu ahaayeen laakiin maalmahan dambe waxaa arkaysaa mid dowladeedba ha bilaabato waagii xukuumaddii militariga aheed ciidanka oo dhanna ka horumarinaysay laakiin centralka meeshay ahayd oo ahaa qofku inuu si xur ah uu u sameeyo cabirkiisa iyo fikirka uu leeyahay uusoo bandhigto khatar badan markaas bay soomaalidu gashay oo qof hadli karo oo si xura u hadli karo ama markaa dhaleecayn soo jeedin karo la waayey gudaha wadankii haddana waxaaba arkaysaaba in ay ku habsatay arrimo kaleeto maarata dadka sheeganaya inay inay inay inay inay u yihiin ehel diintan islaamka ee nabadda ku dhisan in ay ayba xireenba afkii dadkii oo dhan ay ka mid tahay maaragtay inaan qofkii uusan si xor ah oo oo cabirkiisa dhaqan midkiisa maaragtay bulsho iyo midkiisa siyaasadeed uusan soo ba bandhigan karin si xora uusansan bandhigi karin taasna maaragtay waa waa maaragtay arrinta koowaad ee korka haysato waxaa kaloo daba socdoo kaleetoo jiro in dilal oo maaragtay guracan lala beegsanayo dadkii markaa isu xilqaamay in ay ka shaqeeyaan faafinta sida xor ah maaragtay qowlka iyo fikirka iyo maaragtay iyo aaminsanaanta inay ayagana dhibaato kaasa ay ku timid oo saxufiyiintu ay ka mid yihiin hal abuuryada soomaalida ee abwaanadu ay ka mid yihiin ay ka mid yihiin maaragtay dadka qoraaga ah ee cabiri karaya xaalad markaa jirtay marka taasna ay dhalisay in dadkii ay galaan wax la yidhaahdo self censorship amba maaragtay iskaa adigu isu xakameeyo afkaaga maaragtay daboolo af daboolen dahab sheekada la dhihi jiro kaleeto ay soo baxday oo dadku ay iska aamuseen haddii haddii naftii oo qaaliga ahayd lagugu imaanayo waxay iska naqanaysaa dadkii inay aada ay maaragtay isaga aamusaan ay maaragtay afkooda gaabsadaan taasaa marka waxay u tahay sal markaan idhaahdo aniga horumar la-aanta uu kamid yahay corruptionka uu kamid yahay dowlad xumada ay kamid tahay maaragtay boobka inta yartaa hee soomaali taa masaakiinta laga soo guro oo la baneestay nin dibad ka yimaada iyo mid guda joogaba inay keentay in aan dadka cabirkoodii ayna saari karaynin inta si wanaagsan loo baaro wixii markaa jira qalada aan la tilmaami karayn oo amba boliis la adeegsanayo amba maleeshiya la adeegsanayo amba nimankan maaragtay xagjirka ahi ay iska maaragtay madaxa ka tooganayaan dadkii taas marka waxay contribution weyn u keentay in in soo kabsashadii iyo hiyoqaadkii qaran soomaaliyeed uu ahaado arrin dhulka weli taalo xasan shire waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in qofka aan lagu dhibaataynin dhiibashada fikirka ama waxa uu aaminsan yahay darteed islamar ahaantaasina loo baahan yahay dowladda soomaaliya maamulada dalka ka jirayo culummaduba inay u daayaan qofka ra'yiga uu isagu qabo marka koowaad waxaan jeclaha inaan inaan hoosta ka xariiqno xorriyadda qowlka iyo iyo iyo faafintu waxay waxay aas-aas u tahay in lagu raaxeysto inta kale xorriyada ee aasaas u ah ay ka mid tahay xataa xorriyadda qofku inuu helo caafimaad iyo waxbarasho ayay aasaas u tahay haddii la waayo xorriyadda qoolka taasaan rabnaa in dadka soomaalidu ay ogaadaan xorriyad qool meelayna ka jirin waa meel burburtay maxaa yeelay xorriyadihii kale iyo xaqii xuquuqihii kaleeto oo bini aadanka asal u ahaa inuu noolaado ma la oogi karaayo haddii qowlka la diido maxaa yeelay qowlku wuxuu sal u yahay uu uu aasaas u yahay in lagu raaxeysto xorriyadaha kaleeto iyo maaragtay iyo iyo xuquuqaha kaleeto qofka bini aadanka uu leeyahay taas haddii la waayo waa baaba dadkan eurubianka ah dadkan maaragtay north america joogo horey usoo mareen nncens wax ladhahday sameeyeen way ogaadeen in qowlku uu yahay salka runta ah ee lagu gaari karaayo in horumar taamah dad ay gaaraan haddii qowlkaa la ataagareeyo amba magac diimeed halagu ha lagu ataagareeyo magaca dhaqan guracan ha lagu ataagareeyo amba magac dowladeed oo oo nabadgelyo ha lagu ataagareeyo intaasoo idilba waxay markaasi baabi'inaysaa in dadkaasi ay si nabadana u noolaadaan dadkaasina inay horu maraan eeg waxaa ka taagan hadda laba qof oo deris ah oo meel wada degan oo hal diin baan wada leenaha dhahaya oo laakiin mabda'yo kala duwan oo weli diintaas ah kala aaminsan maanta aanay isogoleynoon isdhihi karin war aniga intaana aaminsanna adiguna intaasaas isu aaminsantaa aan heshiin heshiis aan ahaano si nabada u fidso si nabadaan u fidsanayaa si nabada u oogo si nabadaan u oogaana laakiin fi maxaad u aaminsan tahay iyo maxaad u leedahay yaan laygu dilin ciddaan ku guulaysan karin waa cidda hadda baabacsan maamulada dalka ka jira ayaa marar badan xarig u geysta suxufiyiin iyo dad kale oo fikradahoodu ka dhibta qalabka warbaahinta maahir jaamac aadan oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj ayaa isagu waxa uu leeyahay in dadku ay gartaan waxay xaquuqdoodu tahay oo islamar ahaantaasina ay tahay in lagu dhiirigeliyo marka laga hadlayo fikirka inay dadku dhiibtaan oo ay mariyaan weliba eh, qalabka warbaahinta inay fikirkooda soo mariyaan dadku marka laga hadlayo oo si madax bannaan inay u hadlaan ah eh, caqabado badan baa ka jira waxaad arki kartaa eh, dadka qaarko qaarkood soomaalida ma aaminsana waxyaabaha eh, markaad su-aalaha qaar weydiiso oo tusaale aad tidhaahdo oo kale seed u aragtaa eh, amniga ka jira magaalada seed u aragtaa waxqabadkadu waxay u qabaan qaarkood inaanayba xaq u lahayn ayagu in la weydiiyo su-aasha oo wax ayaga xuquuqdooda ka baxsan oo dadka ku dhooday ayaa u baahan in la baro xuriyatul qowlkan inay fikirkooda dhiiban karaan waxayna arrimaha ka imanayeen dee waxay dadkan arkayeen mar walba ayagoo ra'yiga dib loogu celinayo marka taa waxay keentay in ra'yigii dadka eh, dadka uu dib u gurasho sameeyo fikirkii dadka dib buu u dhacay fahamkii dadka dib buu u dhacay waxaana u sababa waxa ay maqlayaan maalin walba waa tacadigii saxaafadeed tacadiga saxaafadeedna dee wax kale kuma saabsanaa waa fikirkaa dadweynaha la qaadayay ayuu ka imanayaa iyo habka reactionka uu sameeyo ama eh, falceliska uu sameeyo fikirka marka waxyaabaha eh, dadka fikiradooda eh, banaanka soo dhigi kara dadka maslaxadooda ay oga wada hadli karaan suuragelin karaa in dadku waxa danta guuda ka dhexeeya mid walba intuu fikir ka keeno la isku biixo maslaxadda ee waxa sahli kara waa saxaafadda mararka qaar ayaa suxufiyiinta waxaa lagu eedeeyaa inay ku talax tagaan oo laga yaabo inay isku qaldaan dhaliisha iyo weerar shakhsiyeed oo ay geystaan kuwaasoo dhibaatooyin meelka dhaca u geysta qof mas-uul ah ama qoyskiisa balse maahir jaamac ayaa qaba in suxufiyiin aysan sheegan karin dadka sidaasi si bareer ah ugu dhaqma wariyaasha samaynaya xadgudubka ama libelka ama islanderka labada nooc ee ama hadalka ama qoraalka ee meelkadaxyada saxaafadda loo yaqaano eh, waxaad dareemeysaa eh, marka koowaad inaan waxaa muhima horta eh, ogaano soomaaliya yaa loo yaqaanaa wariye horta who is a journalist yaa loo yaqaanaa eh, waxaad moodaa marka qaarkood dad inay isugu dhexyaacayaan xirfadii saxaafadda inay ku yara dhexyaacaysaad moodaa xirfadihii kale oo qofka hadduu eh, laba qormo ama laba cod uu iska soo duubo ama facebook intuu soo galo uu noqdo eh, online uu noqdo oo xooga sheeg sheego heblaa meel ku shirayo heblaaya meeshaa soo martay in la yidhaahdo journalist marka iyadoo ku dheeda kamasoj ahaan xitaa hadda waxyaabaha anagu aan furna waxaa kamid ahayd inaan samayno waxa la yidhahdo membership oo aan u sahlno wariyaasha gudaha weliba gudaha dalka howlgelaya Eh, si aan u ogaano qudhooda eh, kan wariyaha ah iyo kan kale waxaan soo marinaynay conditions fara badan si aan bal hadhow u kala saari karno ayaga qudhooda oo iyaguna safety u noqonayo badbaado u noqonayo ayagana looga badbaado helayo Eh, haddaan jawaabtaada usoo laabto eh, weriye qof ku mashquulaya ama eh, intuu runtii xog soo qaato eh, ummad kicinaya oo dhahaya ama ku baaqaya dhibaato ama ku baaqaya waxyeelo ma aha weriye runtii weriye weriyenimadu ma ahan keliya wax lagu dhalanaya ma ahan weriyenimaduna ma aha keliya wax laiska dhex taagnaanayo xeer baa lagu soo galaa xeer baa looga baxaa weriyenimadu waxaan qabaa marka wariyaasha haddii anigu wariyaasha haddii ay jiraan waxaan aaminsanahay in wakti ka mid ah waktiyada mustaqbalka ugu dhowaa lala xisaabtami doono hadduu ilaah yidhahdo waayo waxay ka hadlaynayaan maslaxadii ummadda iyo wada noolaanshaheedii Eh, waxaana qabaa in dadka ama eh, ha wax ha qoraan ama ha akhriyaan dadka noocaasa ee magac saxaafadeed huwan in la iska dhex qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah yidhaah xorriyadda hadalka ee soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka si isku mid ah loogu wacyigeliyo iyo inay ku dhiiradaan oo dadkuna ay u fahmaan inay tahay xuquuq asaasi ah oo shakhsigu uu leeyahay aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinayay jamaal axmed cismaan
waa tahay dhegaystayaal gur waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkai qurbe hase yeeshee mar kale kusoo dhowaada qodobadii warka ugu waaweyn aan idin dulmarno madaxa hay-adda sirdoonka maraykanka c i a mike pompeo ayaa ku sugan magaalada sool ee waddanka koonfur kooriya si halkaas wadahadallo ula qaato sirdoonka dalkaas xilli saraakiil sare oo maraykana ay sii wadaan walaacooda ku aadan in kuuriyada waqooyi ay horumarinayso barnaamijyadeena nukleerka bombeyo oo ay la safrayso xaaskiisa susan ayaa waxa ay ka degteen caasimadda kuuriyada koonfureed dhammaadkii toddobaadkii hore waxaana uu la kulmay madaxa hay-adda sirdoonka qaranka iyo saraakiil sare oo la taliyayaal waa madaxweynaha waddankaas
xiriirka kuuriyada koofureed iyo maraykanka ayaa u eg mid isfaham waa sii gelaya kadib hadaladii madaxweynaha maraykanka ee toddobaadkii hore ee ku aadanaa gantaalada difaaca ee loo yaqaano thaad xiriirkaasi oo weliba aad loo filayo inuu usii murgo haddii uu ku guulaysto doorashada toddobaadka dambe hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha moon jai in haddii shalay ahayd ayaa madaxweyne trump oo isku dayayay in uu dabciyo dalabaadkiisii ahaa in kuuriyada koofureed ay ku bixiso hal bilyan oo dollar gantaalaha difaaca ee thaad kadib markii uu sheegay in wakhtigan xaadirka ah la dhigayo gantaaladaasi goobo miyiga kuuriyada koofureed ku yaalla
maanto isniin ah ayaa ah maalintaay dunidu u astaysay maalinta shaqaalaha waxaana wadooyinka isugu soo baxay shaqaale iyo dad kale u ololeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinkaas boliiska magaalada istanbul waxa ay xireen tiro badan oo mudaharaad sameeyaala kuwaasoo isku dayey in ay isku soo baxaan fagaaraha tagsiim islamar ahaantaasina iska dhiga tiree amar lagu mamnuucay in halkaas la ysugu yimaado fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad xiran tiro yar oo ka mid ah ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isugu soo ururaan goobtan sanadkii kii maanta oo kale ayaa lagu dilay fagaarahaasi soddon iyo afar qof habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a soomaali fara badan oo waddankan maraykanka ku nool ayaa waxa ay keentay baahi ku aadan barashada afkooda iyo dhaqankooda loo qabo iyadoo jaamacado kala duwan oo dalkani ku yaalana ay dhigtaan ay ka dhigaan afka soomaaliga sugaanta iyo dhaqanka meelaha ugu badan ee baahiyaha loo qabo afka iyo dhaqanka soomaalida ayaa ay ku jiraan waddanka maraykanka waxaana dadka ka shaqeeya adeegyada bulshada ay dhowrayaan in fahmaan oo ay fahmaan luuqadda iyo dhaqanka dadku ay u adeegayaan kollegeka st cloud technical community college ayaa toddobaadkii hore bilaabay fasallo cusub oo lagu dhigaya afka iyo dhaqanka soomaalida waxaa laga dhigayaa buug loo bixiyey from somalia to snow ama soomaaliya ilaa dhulka barafka buuggaasi oo ay qortay huda cumar xaaji ibraahim huda waxaa kaleoo ay dhigtaa maadooyin kale balse kan soomaaliga ayaa ah markii labaad oo ay dhigto haddaba huda ayaan ka waraystay waxyaabaha ku dheliyey in ay dhigto ama doorato afka iyo dhaqanka soomaaliga
magaaladan waa magaalo aad horta u yar waxaa jirta isfahan daro udhaxaysa dadka cusub meaning dadka soomaalida ah amaba east africanka specially soomaalida ugu badane iyo dadka hosi maxay communitygeena dadka halkan maraykanka ugu nimid oo dadkii dimash si nooga soo horreeya oo jirto horta isfahan darada udhaxaysa ayaa horta marka koowaad igu kaliftay in aan buugana qoro xiisadaasna aan bixiyo dadka baranaya afka iyo dhaqanka soomaaliga ayaa waxa ay yihiin dad kala duwan oo ka socda qeybaha kala duwan ee bulshada huda ibraahim ayaa inoo faahfaahinaysa dadkan doonaya in ay bartaan afka iyo dhaqanka soomaalida dadkani baranaya ama luuqada soomaaliga ama dhaqanka soomaaliga maaha dadka shicibahoo iska caadi ah waa dadka ka socda maxaa la yidhaahdaa iskuulaadka waa dad ka socda dhakhaatiir ah nurses ah dental assistant iyo hygiene leh waa dad maxaa la yidhaahdaa xil haya oo qaarkood ay ku jiraan chamberka qaarkood ku jiraan iskuol boodhada marka waa dadkii muhiimka ahaa oo afka ingiriiska lagu yidhaahdo shakers and movers dadkii magaalada waxgaradkooda ahaa weeye dadka raba inay bartaan dhaqanka marka laga soo tago dadka qabanaya adeegyada kala duwan ee bulshada waxaa iyana jira dhalinyaro badan oo ku jira xilliga waxbarashada jaamacadda oo xiiseynaya barashada afka soomaaliga iyo weliba suugaanta halka qaarkoodna ay u qaataan luuqad ahaan oo looga baahan yahay muddadooda waxbarashada in ay qaataan anwar maxamed diiriye waxa uu bare ka yahay jaamacadda maryland university ee duleedka washington waxa uu ka dhigaa soomaaliga iyo weliba suugaanta waxa uu ka waramayaa waxa ay yihiin dadka barta ama doorta iyo sababaha ay u doonayaan inay bartaan afka soomaaliga iyo weliba suugaanta waa dad intooda badan ajaanib ah aan soomaali ahayn soomaalida waan arkaa marmar dhif ah laakiin maadaama ay dadka ka yar yihiin kalasyadana way kaga yaraanayaan marka dadkaa bartaa sababta ay u bartaan waxa weeye sababta loo barto ingiriisiga iyo frenchiga iyo carabiga suugaantooda iyo dhaqankooda iyo af ahaanba loo barto oo kale ayay waxay ka dhex arkeen soomaaligu inuu yahay af leh karaamadii lagu baran lahaa oo suugaan iyo xabaarad iyo ilbaxnimaba lagaga faa'iidi lahaa marka markii ay u soo noqoto inay dhowr af oo meeshii ka shaqaynaya oo ay ka helayaan iskuolkii ay kala doortaan waa dooq qofku leeyahay inuu markaa afku raba aado dookooda ayaana kusoo rida soomaaliga haddaba barashada afka soomaaligu ma ka adag yahay muxuuse kaga duwan yahay luuqadaha kale marka la baranayo waa kan anwar adaygu waa jiraa oo wuxuu u jirayaa dhowr siyaaboodba adaygu wuu jirayaa iyadoo af kasta oo la baranayo adaygeeda leeyahay haddana kala dhantaalnaanta iyo dhammaystirnaanta naxwaha soomaaliga ee qofka soomaaliga ahi uu caadiga u yaqaan laakiin uusan qeexi karin sida uu u shaqeeyo dhinacaas way ka dhib badnaanaysaa oo naxwaha soomaaligu haddaad og tahay horumarka lagu sameeyey in sii buuran maaha iskaba dheh boqolkiiba konton boqolkiiba konton kale ayaa maqan oo qofkii carabi marka loo dhigayo ama ingiriisi loo dhigayo afafka aslaxay ee qarniyada laga shaqaynayay ee waxoodiina la dhigaalinayo way fududahay garaameerkoodii iyadoo la barbar dhigayo kii kaloo afkay u dhasheen ardaydan in se deg deg deg ah wax loogu fahamsiiyo soomaaliga laakiin inta kooban oo aada haysato oo dadkii afiiqaanka ahaa ee soomaaliga bartay ama ajaanib ha noqdaan ama soomaali ay qoreen iyo wixii adiga iyo kartidaadi iyo fahamkaagu ku darto ayaad ku daraysaa qeybtaa marka adayg bay ku noqonaysaa huda ayaa iyana waxa ay qabtaa in luuqadda soomaaliga ay waxoogaa adag tahay gaar ahaanna qofka ajnebiga ah marka uu baranayo inay waxoogaa ku culus tahay wallaahi waa sidaad sheegtay aad bay ugu adag tahay luqad kale laakiin ayagu hadda meesha waxay u imanayaan inta u badan ma aha inay luqadii soomaaliga bartaan oo dee kulli ay xadiyaan ma aho waxyaalaha oo maxay keywordska ah istaag joogso oo kale soco oo kale biyaha iisoo qabo oo kale iska war sidee tahay oo kale waa mahadsan tahay oo kale albaabka makaa qaban karaa oo kale waxyaalahaas keywords bay jecel yihiin maadaama ay yihiin dad service provide garanaya oo dadkii dee adeegyo bulsho qabanaya adeegyada bulshada u samaynaya professor anwar ayaa muddo ka badan shan sano waxa uu dhigaya afka soomaaliga iyo weliba sugaanta waxa uu sharxayaa sida ay fursad u siiso dadka aan soomaalida ahayn ee barta afka soomaaliga marka ay yaqaanaan luuqad ka baxsan afka ingiliishka qaar waxa ay ku buuxsadaan marka ay ka baxayaan iskuolka marka laga rabo in ay qaataan af kale ayay sidii oo kale u baranayaan qaarna waxay usoo dhexgelayaan xiisayn ay xiisaynayaan oo bal waxaan wax ka ogow iyaga oo weliba ku buuxsanaya kredidyadooda oo hadhow xataa marka shaqooyinka la doonanayo oo hadda soomaaliya oo kale waad aragta shaqooyinkeedu aad bay xiise uleeyihiin ama ururka qaramada ha noqoto ama dowladaha xiiseeya ha noqoto halkaa inay ka galaan oo afka soomaaligu hadda waa wax shaqo lagu helo weeye haddii dadka soomaalidu arki jireen af fakri oo haddii la barto dib u dhacun keenaya dad baa ka macaasho oo lacag badan ka samay inkastoo soomaali badani ay barato luuqadda ingiliishka iyo luuqadaha kale ee waddamada ay hadba u hayaamaan ama ay ku nool yihiin dhanka kalena bulshooyinka ay u yimaadeen ayaa qaar badan oo ka mida iyana waxa ay danaynayaan barashada luuqadda iyo dhaqanka dadka u yimid aad iyaad bay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaaad ka dhagaysanayseen waa v o a
waa hagaag dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waatan zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maamulka cusub ee gobolka banaadir ayaa wareegto uu soo saaray dhowaan wax kabedel ku sameeyey qaab qoraaleedka magaca banaadir oo hadda maamulka uu ka dhigay banaadir dadka qaar ayaa soo dhoweeyay tallaabada maamulka uu ku dhaqaaqay halka qaarka kalena ay su-aalo ka keeneen waa arinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxa ay gala qaybgelaya cali xaaji xirso oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed cabdi faarax loo yaqaano abwaan looyaan oo sidoo kale isaguna ah abwaan soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa in cali xaaji aragtidaada ku aadan isbedelka uu maamulka ku sameeyey qaabkii loo qoreeyey magaca gobolka banaadir magacan laga hadlayaa iminkee banaadir waa constitutional sharciyadda wuxuu ku qoran yahay constitutionku ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay warqad kasta oo aan anugu mataqaanaa u garaadaystay dowladihii hore soomaaliyeed lixdankii wixii ka dambeeyey ilaa lixdankii wixii ka horeeyey ayaa waxaa qoran banaadir ereyga la ii sheegayaa laysku hayaana waxa weeye banaadir siday u qoran tahay ayaa la leeyahay wuxuu uu bedelay oo halkaba binaadir ka dhigay marka binaadir anigu ma garanaya meesha uu kala yimid sideedana wixii constitution sharciyadda constitutionka ayay ku qoran tahay meel walba gobolka banaadir gobolka banaadir waxay ahaan jirtay gobol weyn oo wakhtigii talyaaniga ka horeeyey oo wakhtigii siciid barqash bay magacaasi baxay talyaanigaa kala wareegay talyaanigu hadduu kala wareegayna dowladihii soomaalida kala wareegay gobolka banaadir baa la odhan jiro baaxadiisu waxay kasoo noqon ilaa baraawo ilaa mataqaanaa jawhar inta ka dhaxaysay ahayd waxaa cid wal oo soomaaliyeed garanaysa ay og tahay magacaasi inuu ahaan jiray banaadir dadka xeebaha xamar iyo degaan waxaa la yidhaha banaadiri marka faragelinta la faragelinayo iyo bedelaadda la bedelayo iska jeclaysi maaha waa ummad dhan oo soomaaliyed oo jirta oo nool baa waxaa layidhaha reer banaadir banaadiriyiinta laydhaa mar hadday magacaana yeesheen oo dadkiina banaadiri yahay dalkiina uu yahay banaadir aniga iima muuqata in la bedelo wax laga bedelo haddii la bedelayana waxay tahay in afti la qaado oo constitutionka lagu daro sidaa si aan ahaynoo loo bedeli karaa ma jiro oo taasina weliba la weydiiyo dadka reer banaadirka magaca ma laydinka bedelaa mise waad haysanaysaan la weydiiyo bedelaadaasina xuquuqdii waxay meel ka dhac ku tahay dadka banaadiriga ayay meel ka dhac ku tahay waa in laga dhaafaa baan leehay dib baan kugu soo laabanaya cali xaaji xirsi haye abwaan looyaan bismillahi raxmaan raxiim anigu waa ka duwanahay saaxiibkay aniga waxaan u arkaa horta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waa qodobka koowaad awood buu u leeyahay wax kabedelka iyo wax kudaridda xarafyaha ama magaca awood buu u leeyahay magaaladan caasimaddan caasimad soomaaliya caasimad soomaaliyeed waaya soomaaliya oo dhan baa degan aniga waxaa ila muhiimsan inay ka miisaan weyn tahay caasimadda soomaaliyeed banaadirguna dadka soomaaliyeed ay ka mid yihiin xaraf la bedelayna gudoomiyuhu xaq u leeyahay awoodna u leeyahay wuuna ku saxan yahay anigu qaba aragtideeda marka waxaad qabtaa tallaabada uu maamulka ku dhaqaaqa inay saxan tahay tallaabada maamulka waa mid ku saxan yahay dabcan waana soo dhaweynayna aad baad u mahadsan tahay cali xaaji doodda looyaan waad dhegaysanaysaa horta waxaa jira wax walba taariikh buu leeyahay history buu leeyahay record buu leeyahay wax ka weyn oo la qabto oo lagu mashquulaa jira wadankiibaa burbursan caasimadiibaa burbursan state soomaaliya qaran soomaaliyeed in la dhisaa la rabaa oy magaalo madax u tahay mataqaanaa tahay muqdisho muqdisho ah gobolkii banaadir oo aan ahayn gobolka binaadir ahayn ee ah gobolkii banaadir baa loo baahan yahay in mataqaanaa la dhiso in lagu mashquulo magac baan bedelay wax keenaysaa ma jiro bedelaada magacana waxay u baahan tahay xikmad inay ku dhisnaato originality bay leedahay asal bay leedahay asalkii in la bedelana looma baahna oo koobi la sameeyo taariikh baa aasmaysa taariikhdii intaasoo sannadood ayaa aasmaysa waxaana u daliila soomaaliya ereyga banaadir laydhaa waa af carabi asalkeeda waa magaalo bandar qaasim bandar bayla banaadir kullu waa magac erey carabiya weeye wax laga bedeli karaana khadkana wax la raacaya ereyga carabiga wax laga bedeli karaana ma jiro ninkii bedelaana oo nin wax kale u jeeda oo si kale wuxuu dhiganaya taariikhda lama aasi karo haddii kale waxay noqonaysaa meel ka dhac in lagu sameeyo dadka u nasab sheeganaya haye abwaan looyaan adeerkay waxaan fahansiinayaa taariikh la aasaya maaha waa taariikh la soo celinayo magacan waxaan ka akhriyay ama lacag xilligii la isticmaali jiray talyaaniga ama bugaag badan aan ka akhriyay inuu magacan hadda banaadir ahaa uu ahaa banaadir inuu ahaa oo ay lacagta ay ku qornay anigoo indhahayga aan ku arkay lacag ay ku qoran tahay la isticmaali jiray xilligii talyaaniga banaadir ay ku qoran tahay marka gudoomiyuhu markuu qodobo badan fiiriyey wax badan taariikhdu dib u raacay wuxuu ogaaday in magaci asalka ahaa uu ahaa banaadir sidaa darteed ayuuna u soo celiyey taariikhdana maaha taariikh la aasaya waa taariikh la soo celinayo marka magacii taariikhiga ahaa ee horay ay ummadda soomaaliyeed u lahayn unbaa la soo celiyey histrigi iyo taariikhdii kaasaa ku jira kaasaa la soo celiyey kii un baana hadda la jadiidinayaa waxaana macnaha saameeyey burburkii markuu dhacay ama dowladihii isbedbedelaya ayaan magacan cusub soo baxay banaadir oo waxyaalaha isbedbedelay ee magacii saxda ahaa ee taariikhiga ahaa ee soo jiray ee magaaladu ku asaasantay wuxuu ahaa meeshii aad ahayd unbaa waxaa laga dhigay marka sidaas ayaan aniga qabaa gudoomiyaha gobolkuna taas aniga waxaan qabaa inuu history soo celinayo ama dib uu wax u raacay oo magaranaysa wax history ama taariikhi uu soo celinayo taasna wuu ku mahadsan yahay waana ugu bogaadayna waana soo dhaweynaynaa marka hore saaxiibkii ha fahmo taariikh la soo celinaya meesha taale taariikh la asaya marnaba meesha ma taalo waxaan siinayaa cali xaaji banaadir iyo binaadir in lagu mashquuloba anugu uma arko wax ka weyn oo ka baaxad weyn oo ka culus baa u yaala dadka meesha jooga ee shaqada loo dhiibtay wax laga shaqeeyaa aad iyo aad buu u badan yahay amnigaa u baahan dhaqaalaho la kordhiyaa u baahan magaalado la nadiifiyaa u baahan biyahan fadhiistay oo mataqaanaa xaafadihii kala xidhay oo mataqaanaa laga dhuuqaa u baahan waxbarashadaa u baahan caafimaadkaa u baahan laga shaqeeya magaalada inaan shaqadeenna warqadii baan e ka dhigay maaha wixii la idiin dirteen laidinkummadaad madax u tihiin wax alla wixii manaafacaad keenaya eed ummadda madaxu ku tihiin ka shaqeeya inaad a iyo e isku bedelintiin laydinma keenin waxaa laydiin keenay inaad iskuullada iyo caafimaadka iyo yacni samafal samaysaan saasaa laydiin keenay hayalooyan waad dhegaysanaysaa fikirka cali xaaji wuxuu ku doodayaa in wax ka badan tallaabaduu qaaday maamulka in laga filaya adiga ma u aragtaa doodaasi mid meesha ku jirta
kaabayaasha bulshadu sax taas sax weeye waa arrin muhiima taas waa la qabaa saaxiibkay laakiin magacii taariikhiga ahaa ee banaadir haddii la soo celiyey waxay asaas u tahay horumarkii magaalada ayaa asaas u tahay kaabayaasha bulshada iyo arrimaha caafimaadkii wixii horumarna way ku xigaan waana arrin saxa waana soo dhowaynaynaa magaalada muqdishona ummadda soomaaliyeed bay ka dhexaysaa hadda saaxiibkii waxay muddaa inuu cid gaar ku xaqlinaya cid gaar ole magaalada ma jirto magaaladan ummadda soomaaliyeed bay ka dhexaysaa gudoomiyaha gobolkuna xaq buu arrintaasu leeyahay maadaama ay tahay magaalo ummadda soomaaliyeed ka dhaxaysana ummadda soomaaliyeed oo dhan bay macnaha horumarkeeda iyo dhismaheeda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka hadlaya saaxiibkay oo dhan horumarka ummadda soomaaliyeed oo dhan waa wax ka wada dhexeeya dowladda haddaan wax lala qabanna ama gobolka wax lala qabanna gobolka keligii wax ma qaban karo waxaan ku baaqayaa anigaanoo ka faaidaysanaya fursadda shacabka soomaaliyeed inay dowladooda isgarab taagaan waxna la qabtaan marka hadafka xukuumadda iyo hadafka dowladda soomaaliyeed iyo hadafka gobolka banaadir waxaan qabaa inuu hirgelayo ummadda soomaaliyeedna horumar iyo barwaaqo iyo basbas gaadhis waxaan siinayaa cali xaaji marka loo eego labaatankii sannadood soddonkii sannadood n hadda u dambaysay qaranku naga burburay soomaalidu waa is-aasaysaa ha lagu mashquulin qiimo maleh in lagu mashquulo lagu mashquulo in e iyo e a iyo e in la isku bedelaa anuu uma arka qiimo weyn waxaan u arkaa in ummadda soomaaliyeed xuquuqdooda la dhowro qalbigoo la kasbo maqaamkii magaaladaa maqan magaaladu waa caasimadii soomaaliya waa run waa ilayskii geeska africa oo dhan oo magaca soomaaliyeed oo islaam oo diiniya haysta oo soomaaliya wax ka badan inaad a iyo e isku bedeshaan baa idiin yaalla yacni waan yaabana waan idinla yaabanahay shaqo yaana idiin noqonin inaad banaadir iyo banaadir ku mashquushaan u daaya dadka magacooda nimankaas way taabanaysaa madax baad tihiin laydinma diidana allah idinka dhigay waa laydin ogolyahay waa laydiin magacaabay la yimaada wax laydinku raaco la yimaada cadaalad la yimaada mataqaanaa shaqo ummadda soomaaliyeed farax bay idinka sugaysaa idinkama sugaysa inaad a iyo e isku bedeshaan taasina maaha qiimo male hayaab waan looyaan magacii taariikhiga ahaa ee horay loo oran jiray oo la soo celiyo hawl ka weyn oo hawshaa ka weyn inay jirto aniga ma qabo taas hadduu ku dhaqaaqay gobolka waxyaalaha kale horumarka iyo amniguna waa ku xigaan waxaan dhegaysanaya maalin dhaweyda gudoomiya taabidoole waxaan gaarsiinayaa gobolka banaadir heer uu yidhaahdo qof weliba hantidan aniga ma lahayn qarankaa lahaa ama dad soomaaliyeed oo kalaa lahaa ha layga qabto arrinkaas aad baan ugu bogaadinaynaa marka wax ka mudan ama hadda la qabto ama lagu dhaqaaqo inaysan jirin baa aniga qabaa horumarka iyo amniga iyo waxyaalaha kalena waxaan leenahay gudoomiye ku xeji
gabagabada doodan isla soo gaarna cali xaaji adigoo soo koobaya ma u malaynaysaa in go-aankan soo baxay in uu si fudud ku dhaqangeli karo oo dadku ay u hogaansami karaan magac la soo isticmaalaya ama xaraka lasoo isticmaalayay shan boqol oo sannadood iyo ka badan maanta in la yidhaah waa la bedelayaa way adag tahay shantaa boqoloo sannadoodba magacu wuxuu ku soo socday banaadir shan boqoloo sannadood document kasta oo meel yaalla oo hore loo qoray oo xafiis yaallo caalamka yaalla waxaa ku qoran banaadir constitutionka qaranka soomaaliyeed baa asal inoo ah waxaa ku qoran banaadir warqad kasta oo bilyeti oo lacag lagu bixinayo waxaa ku qoran banaadir yacni waxay dhib uunbay kororsadeenoo in waxaasoo dhan dib loogu noqdoo la bedeluunbay keeneen wax bedelmaya maaha mana bedelmi karto maanta caawa lama dhalan caawana wax lama abuurayo xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay ali xaaji xisho oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed cabdi faarax oo loo yaqaano abwaan looyaan oo sidoo kale isaguna ah abwaan soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaa xubintaasi idinla socodsiinaysay markan waxaad kusoo dhowaataan xubintii qurba joogta saare cabdi axmed ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe oo aan ku eegi doonno toddobaadkan kulan ka dhacay dalka netherlan ugana furmay soomaalida qurba joogta ee halkaasi oo looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa loona horumarin lahaa soomaaliya kulankaasi ayaa si qaasa arrimaha looga hadlay waxaa ka mid a abaarta iyo sidoo kale ciidamada soomaaliya sidii ay qurba joogta gacan uga geysan lahaayeen soo noolayntooda amaba taakula ay u fidiyaan kulankaasi waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin xildhibaano hore dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo sidoo kale fanaaniin ka hadlay horumarka dalku u baahan yahay iyo sidii gacan looga geysan lahaa faadmo faarax oo ah madaxa hay-adda hirda ee netherlands waxa ay muddo ku soo howlaneed qurba joogta dalkaasi ku dhaqan iyo sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen samata bixinta dalka waxyaabihii ugu dambeeyey hay-adooda ay qabata ayaa waxaa ka mid a u dhaqdhaqaaqista dadka abaaruhu ay saameeyeen khadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey ujeedka kulankooda horta ama taakulaynta diasporaha ma aha mid hadda loo yeerayo waa mid ilaa iyo wax badan soo socotay oo diasporaha waan ognahay intay dhan yihiin oo hal milyan iyo bar soomaaliya ayaa dibadda joogta oo lacag almost two billion ah wadanka u dirta marka taakulaynta horta dhinacaas leebay jirtay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa sideeba uga qayb qaadan karnaa oo si cad aan uga qayb qaadan karnaa hadday noqon lahayd dhinaca nabadeynta iyo hadday noqon lahayd dhinaca dibudhiska iyo hadday noqon lahayd dhinaca ma aragtay dhaqaalaha ama investmentiga wadanka lagu sameynayo marka taas waxaa uga dan leeyahay dawladda uga macnaha dawladda u taakulayn karaan inay dawladda iyadu ma aragtay ay soo dhaweyda diasporii hadday idea la yimaadaan oo macnaha ay rabaan inay dawladda taakuleeyaan sidaasaan ka wadaa waa gartay marka waxaa ka qayb gala xildhibaano hore siyaasiyiin iyo dad kala duduwan marka fikradda dadka qurba joogta ah ay ka qabaan in wadankii dibudhis iyo gacan inay ka geystaan dib u soo nooleyntiisa waa mid noocee ah horta shalayto fikrado badanaa laisku keen keenay fikradda ugu horeysa oo aada iyo aad horta aniga aan ula dhacay oo dad badan ay la dhaceen waxaa kamid ahaa maadaama dawladdan hadda imaatay ay tahay prioritigooda ama waxa muhiimadda ugu horeysa ay tahay in nabadda lasoo celiyo waxaa aada iyo aada looga hadlay sidee loo taakuleeyaa ciidanka qaran oo la raba fikir fiican oo markaas lasoo jeeday waxaa kamid ahaa in la yiri macnaha hala sameeyo sponsor one soldier qof kasta oo soomaali ah hal qof oo askari ahaa ha qaado xilkiisa oo kale si macnaha hadhow ciidankii qaranka usoo noqdo oo annaga aan iskugu tashano marka taasoo kale waxay ahayd fikir fiican oo ay dhaheen dadka qurba jooga ay soo dhaweeyeen laakiin u baahan in si fiican looga so looga fakero oo la dhaho haddaba see u sameynaa maxaan u baahannahay dawladda see nooga caawin kartaa iyo dad badan oo fikirkaa qaba xataa in la helo taasoo kale fikirkaas kale ku jira shalay oo dadka ay sheegeen axmed naaji sacad oo ah fanaan inta badan ka hadla arrimaha horumarinta iyo nabadeynta soomaaliya kana qaaday kulankaasi heeso wadani ah ayaan weydiiyey waxa kulankan uu uga duwan yahay kulamadii hore waxaan kala duwan yahay dadkii waxaa soo ururinayay wixii qurba joog ah oo siiba gaar ahaan waxa inta horan joog inay waxaa lagu gubaabinayay inay u ururiyaan walaalahooda ee abaartu yani waxyeelaysay dalka gudihiisa ciidamadana in wax loo aruuriyo ayaa laga hadlay ciidamada in maaragti ayagana wax loo ururiyo la dhiirigeliyo si nabadgelyada iyo amniga wadanka ay u sugaan ciidamaday ka hadleen waxay ka hadleen abaarta waxay ka hadleen horumarka dalka waxay ka hadleen nabadda nabadgelyada wax waliba si fiican bay qof waliba ra'yigiisu dhiibsaxaday adiga dhinaca kale waxaad soo bandhigtay heeso wadani ah oo soomaaliya aad uga hadlaysay marka muddo badan waad kusoo jirta fanka gaar ahaan kuwa aad soomaaliya dhibaatooyinka ka jira sida ay kuu taabanayaan aad kusoo bandhigaysay marka heesi xali meeshaan ka qaadi waxaa tahay waxaa layihaha codkii qurba joogta haddaanu nahay qurba joogta soomaaliyeed hilmaamimayna dalkii hooyo yaa halkii aanu ku dhalanayo hilmaamimayna dalkii hooyo
si lamida sidaasi waxaa iyaduna jawaahir shire axmed oo ah gabar buraanburta kana dhex muuqata bulshada halkaasi ay sheegtay in maadaama madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka ee xilligan ay yihiin dad qurba joog horey u ahaa si weynna u dirsay xaaladda qurbaha iyo soomaalida ay ka go-an tahay iyaga ka soomaali ahaan inay taageeraan dowladda xilligan gaar ahaana dhinaca ciidamada iyo amniga abaar ha ahaato qof xanuunsan ha ahaato ilmo yaroo dhiban ha ahaado annaga unbaa maxay dhexda u xirano marka haddii dawlad la helo oo dawladda lugaheeda noogu istaagto awoodeeda ee isticmaasho annagana dhibkaasaa naga yaraa lahayn aniga waxaan ka qayb galay fikrad ahaan positive in macnaha dawladda dhinaceeda maadaama annaga aan nahay diaasbaradii dawladda dadka ka tirsan laftirkooda madaxweynihii oo diaasbara yahay ra-iisul baarlamaanka oo diaasbara yahay ministarka oo diaasbara yahay in macnaha annagana ayaga maadaama ay fahamsan yihiin qurbaha iyo dadka jooga sida wadanka ay u rabaan iyo siday wadanka u caawiyaan iyo dadkii kaleetoo xagga jooga ay dhiban yihiin sida isku xir oo u imaan lahaay mafahmi lixdii marka waa kuu sheegaa tii qurba joogta waxaan ka bilaabay dadyowga soomaali dihiyaasbarahaynu nahay dadyowga soomaali dihiyaasbarahaynu nahay waxaan ku dadaalnayna dadkaiyo dalkaaba dayaaca loo dihido laysku duuban yahay marka laga reebo qurba joogta in malaayiinka dadka ah ee gudaha waddanka ku dhaqan ay ku tiirsan yihiin lacagaha ay ka diraan qurbaha ee loo mariyo xawilaadaha haddana marka dhibaatooyin masiibo sida abaarihii ka dhacay waddanka sanadkan oo kale ay ka dhacaan gudaha dalka waxa ay qayb lixaad leh ka ciyaaraan caawinta dadka dhiban ee dalka gudihiisa ku jira waxaana sidoo kale taasi haatan ka dheeri ah qurba joogta oo dhinaca kale isku dayeysa in dowladda soomaaliyana ay ka garab qabtaan sida ay leeyihiin meelaha ay ka liidato barnaamijkii qurbe toddobaadkanna waa naga intaayo nabadgelyo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
saare cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhinacii heesaha markan aynu jallaacno
codkaasi macaan ee farxiyo fiska iyo heestii jawharad ayaynu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo waa jacfar iyo jamaal oo idin leh nooli kulanta